بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا waxaan ku dhex jirnay fi suurat alkahfi markii allah subxaanahu watacaalaa adduunka masalkiisa uuna soo siiyey tusaale oo maaragtay alxayaat addunyaa uu noo suureeyey uu noo sheegay in waxaan oo dhan ay yihiin maalka iyo owlaaduba quruxda adduunka ay yihiin haddana uu noo sheegay allah waxa insaanka anfacaya inay tahay acmaasha khayrka ah ayaa haddana allah uu nooga waramayaa koonkan oo samaawaadka iyo ardada iyo buuraha iyo waxa lamidka yihi in khalal uu ku dhacayo u isbedelayo buurihii in la burburinayo dhulkii in la simayo waktigii qiyaamaha uu imaanayo dhulkan inuu isbedelayo oo koonkan uu ku dhacayo yani isbedel uu ku dhacayo arrimahaasaa laga warami uma qiyaamaha markii allah khalqiga uu soo saaro qof walbaaba sidii rabbi uu abuuray waagii hore inuu u imaan doono qofkaasna abaalkiisa la siin doono kitaabkii uu acmaashu adduunka soo shaqaystay in la hordhigi doono camalkii uu soo samaystay khayrkiisa iyo shartiisaba inuu arki doono buu ilaahay nooga warramay subxaana watacaala oo qof la dulminayahayna uusan jirin wayma nusayiru ljibaala wayma wadkur xus nabiylaahi muxamedow ka sheekee yowma maalin dadka uga sheekeeye oo u sheeg weeye maalinkaasoo nusayiru ljibaala buuraha aan socodsiin doono oo makaankoodii laga fujinayo markaasaa la sayraya wa taraa aad arkayso ayuha almukhaaabu ama nabiyulaahi moxamedow alarda dhulkii aad arki doonto baarizatan ayadoo mid bannaan ahoo yani muuqato kulligeed isku muuqata idi aad arki doonto weeyaan wa xasharnaahum khalaa'iqdii waan kulminay oo maalinta qiyaamaha ayaan usoo kulminay oo qubuurtoodii baan ka soo saarnay falam nugaadir ma aanan tegin minhum khalqigii xaggiisii axadan qofna kama aanan tegin axad laga tegi cid laga tegi lama arkee kulligood waanu soo saarnay qubuurtii baanu ka soo saarnay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala markii qubuurtooda laga soo saaray wa curiduu calaa rabbika rabbigaagabaa loo soo bandhigay safan ayagoo sufuuf ah safafyaalo kala maaragtay dhowr saf ah ayaa lasoo bandhigay oo allah la hor keenay markaasaa waxaa la yidhi yuqaalu lahum waxaa lagu odhanaya laqad ji'tumuuna dad yahow waad noo timaadeen oo qiyaamo aad noogu timaadeen kamaa khalaqnaakum sidii aan idiin abuurnay awala maratin markii ugu horreeyey abuuristiinnii hore sidaan idiin abuurnay ayaad noogu timaadeen laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen yacni majii'an imaatan baad noogu timaadeen wey oo kamaa khalaqnaakum yacni mila majii'i khalqikum wey abuuristiinnii hore imaatankeedii oo kale la mid ah awala maratin markii hore aan idin abuurnayo adduunkaa markii laydin keenayy sidaan idiin abuurnay oo kale baad maantana noogu timaadeenoo lafihiinnii markay baaba'een jidhkiinnii ou carrada ku milantay dabadeed baa idin soo nooleynay idinkoo xaalkii oo kaleeta ah baan idin keennay weyaan bal zacamtum an lan najcala lakum mawcidaa bal yani idraab intiqaaliya la yidhaahdaa iska daa warkaasoo dhan baa laga jeesanaya zacamtum waxaad sheegteen warkaa faraha ka qaad iska daawo bal iska badaa warkaas aan hore usoo sheegnay zacamtum waxaad sheegateen intaad adduunka joogteen an lan najcala lakum inaanan idinka idin yeelin oon idin yeeli doonin mawcidan ballan inaanan idin yeeli doonin wakti laydinla ballamayo xisaabtiinni iyo jasihiinni laydin siinayo inaanan idin yeelin ayaad hore u sheegateen way adduunka intaad joogteen dadkii qiyaamaha inkiri jiray baa sidaa lagula hadlaya weyaan marka wayawma nusayiru ljibaala qira'at jumhuur waxaa weeye nusayiru ljibaala bay akriyaan naafic iyo caasim iyo xamze iyo kisaayi nuun bay akrinayaanoo ficilka musamaday ka dhigaan nusayiru ljibaala quraada inteeda soo hartay waa ibnu caamir ibnu katiir iyo abu camar ayagu waxay akriyaan wayawma tusayaru ljibaalu oo ficilka waxay ka dhigaan mabniyu lilmajhuul ama muayir siiqa hadba waxa la yidhaahdo ayay ka dhigaan yani wayawma tusayaru ljibaalu maalinta waxaa dadka uga sheekaysaa tusayaru ljibaalu buuraha la socodsiin doono yani ficilkii majhuula bay ka dhigaan calaa kulli xaal labada qiraaba laba qira oo maaragtay sugan weyaan oo mutawaatira wey tasyiru ljibaal waxaa loo jeedaa buuraha la socodsiinayo waxa weeye makaankii ay buurahan yani ku fadhiyeen baa laga qaadi markii laga qaada baa laisku garaacaya buurihii markii laisku garaaco baa la bitinaya oo sidii maaragtay boor la sayray oo kale ayuu rabbi ka dhigaya qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan buu noogu sheegaa fii suurati namal allah wuxuu leeyahay watara ljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaab buurihii baad waxaad arkaysaa adoo u malaynaya inay wax taagan yihiin jaamid yihiin laakiin wahiya tamuru mara saxaabi sida daruurtu ay hawada u martoo kale ayay ayaguna u soconaysaa buurihii weyaan marka waxay u soconaysana waa maxay waa laisku ribqiyo waa laisku baabi'inaya weyaan yani qaarkood baa qaarka kale lagu garaaci wey maxaa yeel ilahay wuxuu leeyahy waxumilat alardu waljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida waa laisku burburinaya weyaan wabusat ljibaalu basa markii laisku burburiyo dabadeed fakaanat habaan munbasa fii suurati lwaaqica boor la sayray oo kale boor la sayray oo kale ayay la mid noqonaysaa weyaan buurtii baa la fujin buurihii baa laisku garaaci ciid camal markay noqoto baa wax la sayraya la firdhinaya markaasaad moodaa daruur socoto oo kale ayaad u malayni weyaan saasaa loo jeedaa weyaan wa tara alarda baarizatanna yani waxaa loo jeedaa ardadii wax geedahay leedahay lama arko wax buuraho ku taalla lama arko meel godan iyo meel taagsiinoo sarraysa midna ma laha dhulkii waa dhul siman oo bannaan ayuu ilaahay ka yeeli subxaana wa tacaala waa tan allah fii suurati taha uu ku leeyahy oo kale fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta yani dhul siman ayadoo ah ayaad maaragtay ayuu rabbi ka yeelaya markaasaadan arkaynin laa taraa fiiha ciwajan meel qallooca oo godan walaa amta meel sarraysa midna aadan ku arkaynin dhul siman ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ka yeelaya wya lafdigan waxasharnaahum allah wuxuu u isticmaalay ficil maadi baa laga dhigay dadkii waanu kulminay de qiyaamihii weli ma dhicin dadkiina lama kulmin laakiin fal tegay oo kale buu rabbi ka dhigayo waanu kulminay baa layidhi marka waa kulminay macnaheedu waxa weeyaan yani waxaa looga jeedaa waxasharnaahum waxa siiqatulmaadi looga cabirayo waxaa la yidhahdaa shayga inuu dhacayo ay xaqiiqo tahay ood hubto wax dhacay oo kale waa laga dhigaa wax dhacay oo kaleeto ayaa laga dhigaa wey taas buu rabbi subxaana watacaala noo sheegay wuxuu rabbi yidhi haddana dadkii cidna kama aanan soo tegin falam nugaadir minhum axada macnaheedu waa maxay khalaa'iqdii oo dhan waanu soo kulminay weeyaan qiyaamaha markii la gaaro dadka ilaahay subxaana watacaala wuu soo kulmini waa uu isku keeni dadki kuwii hore kuwii dambada waa lasoo saari qur-aankana aayado fara badan ayuu ilaahay ku sheegaa subxaana watacaala fii suurati huud allah wuxuu leeyahay dalika ywma majmuucu lahu nnaas wadalika ywm mashhuud waa maalin dadkoo dhan la kulminayo wey fii suurati lwaaqica allah wuxuu leeyahay qul ina alwaliina waalaakhiriin lamajmuucuuna ilaa miiqaati ywmin macluum maalin la yaqaana baa la keeniyo lasoo xaadirimi dadkii dhammaantood halkaasaa laiskugu keeni weyaan ويوma maalin ka sheekeeyo xus nabi maxamedow nusayiru aan socodsiin doono aljibaala buuraha aan socodsiin doono dhulkii markaan ka fujino hawadaa aanu ku dari doono iyadoo bood camal ah waa la bitinaya wy wa taraa aad arki doonto alarda dhulkii baaridatan ay daahiratan laysa calayha shajarun walaa jabalun walaa nabaat wax geedoo ku yaalo walaa buur ay leedahay midna aynan jirin ayaad arki doontaa aahiro banaanka taaloo muuqato ayaa banaan ayaad arkaysaa weyaan waxasharnaahum dadkii waanu kulminay khalaa'iqdii waxaan u kulminay liljazaai waalxisaab in maaragtay ilaahay u abaal mariyo ayaa dadka loo kulmiyey weyaan allah baa abaalkooda siinayo wy falam nugaadir mana aanan ka tegin minhum mugaadarada waxaa la yihahda almugaadaratu bimacna tarki baa la yidhahda waa tarkuwa tegis oo kale weyaan falam nugaadir kama aanan tegin minhum khalaa'iqdii yani xaggoodii axadan qofna kama aanan tegine kulligood waanu soo kulminayo meeshaas ayaan iskugu keennay weyaan wa curiduu calaa rabbika safa markii xashrigii la keenay oo ummaddii la soo kulmiyey ayaa allah subxaana wa tacaala loo bandhigaya wa curiduu waa la bandhigay dadkii calaa rabbika rabbigaaga ayaa loo soo bandhigay subxaanahu wa tacaala marka hadalkan waxay leeyihiin waa dadka munkiriinta bacsiga inkirsan ayaa hadalka loo jeedinayaa cala sabiili tawbiikhi wataqriic canaan ay ku jirto iyo calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadka hortooda ayaa arintaas maarata lagu canaananaya lagu canaananayaa arrintaa loogu jeedinaya weyaan marka wacuriduu calaa rabbika khalaa'iqdii waa la bandhigay calaa rabbika rabbigaaga ayaa maaragtay yani loo soo bandhigay weyaan safan xaala kawnihi mustafiin ayagoo kuwa kuwa safan ah ayaa lasoo bandhigaya weyaan marka safantaan waa la xaalaynaya weyaan ayagoo safsaf ah ayaa lasoo bandhigaya weyaan laba macnoba marka culummada way ku sheegaan safkani in ayagoo hal safa in loo jeedo khalaa'iqdii oo dhan baa ilaahay la horkeeni ayagoo hal safa baa rabbi la horkeenaya macnahaas way ixtimaashaa oo way ku fasiraan waxaana tusayo yani waxay leeyihin waxaa la mida aayadda maaragtay fi suurati naba ku jirtoo kale allah uu leeyay yawma yaquumu aruuxu waalmalaa'ikatu safa laa yatakalamuuna ila man adina lahu araxmaan wa qaala sawaaba macnahaas way ixtimaashaayo saf ayagoo ahbaa dadkii la keenaya weyaan ama in loo jeedo yani ayagoo sufuuf ahoo safan bacda safin safba safka kale uu ka dambeeyo in loo jeedana ayadana way ku fasiraan culummadu way yidhaahdaan waxaana la mida aayadda maaragtay allah uu leeyahay fii suurati lfajri ku jirtoo kale wajaaa rabbuka waalmalaku safan safa ayagoo sufuufa baa la keeni khalqigii malaa'igtu ay ku safan tahay sidaas ay maaragtay yani ay sufuuf bacda saf ay yihiin khalqigii baa sidaa loo keeni wey wacuriduu calaa rabbika safa waa la bandhigay rabbigaaga loo soo bandhiga iyagoo sufuuf ah ama hal saf ah baa la horkeeni markaasaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhani maalinta qiyaamaha markay yimaadaan laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaan idiin abuurnay awala maratin markii hore saan idiin abuurnay adduunka markii laydin keenay oo kale baan haddana qubuurtiin idinkaga soo saarnay weyan marka kamaa khalaqnaakum maada ku jirtaahi waa midii masdariyada ahayd wey iyada iyo maaragtay jumladeeda ayaa masdar masdarkaas maada iyo jumladeeda yani waxa way silada ay wada tahay ayaa masdar munsabaga laga samaynaya laga dalaaliyaayo waxaa la leeyahay waa nacfi oo shay maxduufa meesha ka go-an ayuu maaragtay mudaaf meesha ka go-an buu sifo u yahay baa la odhanaya yani adoo yiroo kale wey laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen majiian kamaa khalaqnaakum ka mili majiici khalqikum abuuristiinii oo kale sidaad noogu timaadeen oo kale ayaanu idin maaragtay aad noogu timaadeen maanta weyaan macnaheeda kamaa khalaqnaakum awala mara waxaa loo jeedaa markii laydin abuuray oo ilaahay idin abuuray waxaa adduunka timaadeen idinkoo qaawan qiyaamahana idinkoo qaawan baad imaanaysaa waxaa timaadeen idinkoo buuriye qababaad adduunkii timaadeen buuryadiina idinku taallabaa qiyaamaha laydin keenaya weyan wax kabaa ood wadatay lama arko cagihiin way banaan xufaad baad ahaydeen idinkoon kaba qabin baa laydin keenaya weyaan waxaa laydin keeni wax xoolaa aad wadateen lama arko adduunka markaad imaanayseen aakharana idinkoo aanan xoolo wadanin baad imaanaysaan idinkoo aanan maaragtay wax jaaha iyo madaxtinimo aad leedihiin aanan jirin baad adduunka timaadeen berina idinkoo sidaas ah wax madaxtinimo aad wadataan eedan jirin ayaa laydin keeni wey aayaddan oo kalena waa soo marnay fii suurati alancaam ayaanu ku soo marnay allah uu leeyahay walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wataraktum ma khawalnaakum waraa'a duhuurikum wma naraa macakum shufacaakum aladiina zacamtum anahum fiikum shurakaa laqad taqaaca baynakum wadalla cankum ma kuntum tazcumuun yani waxa weeyaan waad noo timaadeen idinkoo keli keli ah sidaan idiin abuurnay oo kale markii hore wax alla waxaan idin siinay adduunka idinku siinayna gadaashiinaad uga soo tagteen adduunkii baad uga tagteen weeyaan wax maanta idiin shafeecana ma jiraan dadka aad odhan jirteen ilahay agtiisa nooga shafeecayaan oo aalihadii aad caabudi jirteenna shurakada ilaahay aad la wadaajiseenna waxba idiima tari karaan maanta weeyaan maxaa yeele cilaaqadiinni way go'day weeyaan waxaana dhuma wax alla waxaad sheegan jirteen oo dhan baadi buu noqday buu rabbi leeyahay weeyaan bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida bal zacamtum yani waxaad sheegteen baltaan waataan sheegnayo alidraabu lintiqaali yaa la yidhaahdaa oo loo jeedo intiqaalu min kalaamin ila kalaamin aakhar hadalkii aan soo wadnoo dhan baa laga jeesanay markaasaa hadal kale loo leexanaya bal iska badaa in warkaas farahaba ka qaadba zacamtum waxaad sheegateen markaad adduunka joogteen an lan najcala inaanan yeelaynin lakum idinka inaan idiin yeelaynin mawcidan ballan inaanan idiin yeelaynin yani waqti lwacdi inaan idiin yeelaynin maalin laydin soo saaro qubuurtiina laydinka soo bixiyo uma laydin xisaabiyo qof walbaaba jazahu leeyaha la siiyo inaanan idiin yeelaynin ayaad sheegateen ayuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida ballan inaanan idiin qabanaynin ayaad u malayseen wey marka wakti camalkiina laydinka abaalmariyo ayaad maanta joogtaan waa ujeedaan indhahaad ku haysaan weyan wawudica alkitaabu fatara lmujrimiina mushfiqiina mima fiih ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب كتاب فيه وكتاب الأعمالها أيان الدجيي وقف البابا اللي هرد جي ويا قف البابا قرتي سال الدجيي كتاب فيه في أصوات صغيرتي أعماش ملائكة إسوا قرتي ورقديه يكتبتي ديوان كلاقاس وقري بالو هرد جي قف البابا اللي هرد جي ووضع الكتاب kitaabkii baa la dejiyey oo cid walba la hordhigay fataraa waad arki ayuha almukhaaabu qofkan lala hadlayo almujrimiina kuwii dembiilayaasha ahaa mushfiqiina ayagoo baqayo mimaa fiihi kitaabkaa dhexdiisa waxaa ku sugan oo acmaashoodii ah ayagoo kuwo ka baqayaa baad arkaysaa weyan wayaquuluuna waxay odhanayaan markay kitaabka akhriyaan waxay leeyihiin yaa waylatanaa halaageeniyo yani maarata halaageeniyo uxdurii haada awaanuki weeyaan imaam waktigaagii baa la joogaay hadalkaasi calaacal buu bilaabaya maa lihada lkitaabi maa ayu shayin maxaybaa lihada lkitaabi kitaabkan oo kana u sugnaaday xaalkiisu waa maxay laa yugaadiru inuusan ka tegaynin sagiiratan wax yar walaa kabiiratan mid weyn mid yar iyo mid weyn uusan ka tegaynin ilaa hadii yani ilaa axsaaha inuu kooba mooye usan si kale uga tegaynin ilaa axsaaha inuu koobay mooye usan ka tegaynin waa maxay xaalkiisa bay odhanaya yani kitaab la mida maahan marka wayla cajabay wayla yaaban yihin wax alla wixii aanu soo samaysanay ha yaraate ha weynaato waa kitaabkaani ku maaragtay ku diiwaansan yihiino wax uu ka tegay lama arko saasay odhanayaan weyaan tiibaa marka allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wawajaduu way heleen maa camiluu waxa ay soo camal faleen oo shaqaysteen adduunka markay joogeen xaadiraa mid joogo oo jiro oo kitaabkii xaadir ku ah oo haayib ahayn inuu yahay bay heleen wey xaadir yani maktuub ooyo kitaabka dhexdiisa ku qoran yahay alla waxay soo shaqaysteen bay kitaabkii ka heleen weyaan walaa yadlimu rabbuka rabbigaaga dulmin maayo nabiylaahi maxamedow axadan qofna dulmin maayo qof oo dulminayo khalcibdiisa kamid ah ma jiro allah subxaana watacaala wey qof walbaaba cadligiisa ayuu ku abaalmarinaya kitaabkan wawadaca alkitaabu layidhi waxaa weeye waa suxuftii acmaasha addoommada ay ku qornayd wey malaa'ig baa kula socoto ilahay qur-aanka uu leeyah waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'ig wan wanaagsan oo aanan ku dulminaynin oo wax alla waxaad samaynaysa garanayo ayaa kula jiro marka taasaa malaa'igtaasaa qorto kitaabkaas wey waa kitaabka barinta lagu soo hordhigayo markii kitaabka lagu soo hordhigaayo qof walbaaba waxaa leeyahy kitaabka ada akriso waan soo marnay yani maaragtay waxaan ku soo marnay fii suurat alisraa baan ku soo marnay allah subxaana watacaala odhanaya wakula insaanin alzamnaahu aa'irahu fii cunuqih wanukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaaban yalqahu manshuura yani qof walbaaba camalkuu samaystay ayaa luqunta loogu xiraya markaasaa waxaa la soo saari kitaab maaragtay la fidiyaa la hordhigaya markii la hordhigo ayaa waxaa leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba kitaabkaaga akri isagaa kugu filan maanta xisaab isagaa kugu filane kitaabkaaga akri baa la leeyahay marka kitaabkaas markii la hordhigo ay arkaan ay akriyaan waxay arkayaan wax uu ka tegaya inaysan jirin wax alla wax ay sameeyeen khayr iyo shar waa ugu kitaabkaana ku diiwaansan tahay malaa'igta ma soo dulmiso ma aynan dulminin wax alla wixii ay uu samaystay unbaa la hordhigaya markii la hordhigo qofka mu'minka wuu ku farxa waad ogtiin kitaabkiisa markii midigta laga siiyo u akhristo wuxuu leeyahay haa umuqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaakin xisaabiya yani waan malaynaya xisaabtan inaan la kulmo waa ku farxaya dadkiibuu tusaya u leeyahay kaalayo kitaabkaygii arko iyo akriya buu odhanaya kii kale miya waa shallaynaya markuu kitaabka arko waa tan wayaquluuna ya waylatan ama lihada kitaabi laa yugaadiru sagiirat walaa kabiirata ila axsa ayuu odhanaya wuxuu rabbi leeyahay oo fii suurati al cimraan aan ku soo marnay markay arkaan kitaabkaasi yani waxay jeclaanayaan camalkii ay sameeyeen xumaa iyo ayaga in muddo dheer ay udhaxayson la tusin ayna weligood arkin bay jeclaan lahay ywma tajidu kulu nafsin ma camilat min khayri muxdaran wamaa camilat min suuin tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida muddo dheer inay udhaxayso ayay naf walbaba jeclaani camalkii xunkaahay adduunka soo samaysatay inaan la tusinoo laga qariyo taasoo kale bay jeclaani wey tan marka waxa wey waa calaacalkaasay la imaanayaan laakiin calaacal maalintaasoo kale wax ma taro allahna subxaana watacaala isagaa ku mahadsan marka uu anagoo xayi ahoo nool uu noo sheegay rasuulna noo soo diray kitaabna noo soo dejiyey waxaan la kulmi doona uu noo sii sheegay isagaa ku mahadsan allah subxana watacaala wey wawadaca alkitaabu kitaabkii baa la dejiyey wa kitaab alacmaal wey malaa'igtii suxuftii warqadii ay soo qortay weyan fatara oo qof walbaa la hordhigay wey fatara waad arki almujrimiina kuwa dembiilayaasha ah mushfiqiina iyagoo baqayo mima fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku sugan ayay ka baqayaan yani khaaifiina wajiliina mima fii hada kitaabi kitaabkan hortooda la dejiyey ayay ka baqayaan wax dhexdooda ku sugan weeyaan wayaquuluuna waxay odhanayaan yaa waylatana naftooday habaaraya waxaa la yidhahdaa waa ducaaun calaa anfusihim naftooday habaaraya alwaylu waxaa la yidhahdaa alhalaka waa halaaga weylka la yidhahda weyan yaa waylanaa halaageeniyo kaalay waktigaadii baa la joogaa weyaan uxduri hada awaanuki wey saasoo kale ayagoo yii lamid tahay maa lihada kitaab kitaabkan maxaa u sugnaaday laa yugaadiru inuusan ka tegaynin sagiiratan yani mid yar walaa kabiiratan mid weyn uusan ka tegaynin ilaa axsaaha inuu kooba mooye yani mid yar mid weyn waxaan samaynoo dhan waxna loo dhaafay male halkaasay ku wada qoran yihiin muxuu yahay marka kitaabkaana wuxuu ka tegaya la arag hadalkaasay leeyihiin weyan markaasuu rabbi yidhi wawajaduu maa camiluu xaadira wawajaduu way heleen maa camiluu waxa ay soo shaqaysteen oo adduunka ay ku soo shaqaysteen oo macaasi ah oo cuquubo maaragtay mutaysatay xaadiran ay muhbatan wamaktuuban fi lkitaabi isagoo la sugay oo la qoray kitaabka ku sugan dhexdiisa ayay heleen weeyaan walaa yadlimu rabbuka rabbigaaga dulmin maayo axadan qofna ma dulmiyo yani allah axad addoommadiisa khalqigiisa ka midihi ma dulminaayo maxaa yeelay yani waxa weeyaan qofka asal ahaan horta dulmiga waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan waa bimacna naqsina waa loo jeeda hadda nusqaamintaa la yidhahda hadda saana loo jeeda walaa yadlimu rabbuka axada yani allah qofna khayrkiisi kama nusqaamin dulmiga waxaa soo dhexgelayo xasanaadkii qofkan uu samaysto laga nusqaamiyo waa dulmi wey sayi-aad uusan shaqaysanin ousan la imaanin xumaan uusan la imaanin oo dusha laga saaraa waa dulmi wey dembi uusan galabsanin uusan isagu samaynin in loo ciqaabo ama qof kale dembigii loo ciqaaba waa dulmi wey intaba ma dhacayso ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay subxaana wa tacaala inuu addoommadiisa dulmiyo waa taa weeyaan ilahay waa ka nasahan yahay subxana wa tacaala maxaa yeele ilahay qur-aanka wuxuu leeyahay fi suurati alambiya wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama miisaankii cadl caadilka ahaa ayaan maalinta qiyaamaha dadka hortooda yeelaynaan dejinaynaa wey falaa tudlamu nafsun shaya nafna lama dulmiyo shayan wax yar lama dulminayo wain kaana midqaala xabatin min khardali shaykan ugu yarba ha ahaadee wax laga nusqaaminayo lama arka weeyaan allah sidaasuu odhanaya wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasiliin wax yarba ha samaystee waanu la imaanaynaa wax walba uu samaystay baan u keenaynaa marka ilaahay ma dulminayo walidalika ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay walaa yadlimu rabuka axada fayaxkumu bayna cibaadihi allah addoommadiisa buu kala xukumaa fii acmaalihim jamiican waxay soo shaqaysteen ayuu rabbi ku kala xukumaa weyan wuxuu ku kala xukumaa walaa yadlimu axada min khalqihi qof addoommadiisa ka midna ilaahay ma dulminayo wey bal yakfir wayasfax wayarxam allah dembigow dadka u dhaafa wuu ka sii jeestaa cuquubadooda waa u naxariistaa ilaahay subxaana wa tacaala wayucadibu man yashaau biqudratihi qofkau doonana ilaahay awooddiisa buu ku cadaabaa wa xikmatihi wa cadlihi cadligiisa iyo xikmadiisa ayuu ku cadaabaa weeyaan wayamla'u nnaara min alkufaari wa asxaabi almacaasi naartana wuxuu ka buuxiyey allah gaalada iyo dadka macaasida la yimid ayuu naartii ka buuxinaya weyan uma yunji asxaaba almacaasi dadkii macaasida la yimid ilaahay markaas uu ka soo badbaadiyaa wayukhlidu fiiha alkaafiriin gaaladana markaasuu ku waariya lanna dadka macaasida la yimid ee muminiinta yihi laa yukhalladu fi nnaar naarta laguma waariyo markii yani jazahoodii wixii abaalkoodii la mariyo waa laga soo saaraa iimaankaas yarkaa ay leeyihiina looga soo saara wey markaasuu yidhi wahuwa alxaakimu alladii laa yajuuru walaa yadlim waa allah xaakimka ah aanan jawr iyo dulmi marna samaynaynin cidna aanan dulminaynin weyan waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa kaana min aljin fafasqa can amri rabbi halkan aayad allah subxaana wa tacaala wuxuu kaga hadlaya qisadii nabiyllaahi aadam iyo ibliis qisat lmala lacla oo wax badan aan ka soo hadalnay suwar fara badan suurat lbaqara uga soo hadalnay suurat alacraaf aan uga soo hadalnay suurat lxijri baan uga soo hadalnay suwar fara badan oo ilaahay ku sheegay wax badanna waa arki doona insha allahu tacala looga warrami doono laakiin halka waa laiska soo gaabinaya markii ilaahay yani wuxuu qisada noogu sheegayana waxa weeye dadkii maadaama ay shayaadiintii raaceen shaydaan linsi shaydaan ljinni ay raaceen oo ilaahay subxaana wa tacaala ay shirki u sameeyeen iyo wadaagsi ay u sameeyeen baa waxaa la leeyahay war allihii idin abuurtay oo weligii nii ahabanse ka tagtaan shaydaankii cadowgiina ahabaad owliye ka dhiganaysaan iyo duriyadiisii atbaacdiisii waa idin sidee wey marka arrinkaas ayaa la xusuusini yani cadaawada shaydaanka uu leeyahay oo bani aadamka uu qabo ayuu ilaahay dadka xusuusinaya weyaan waid qulnaa wadkur nabi maxamedow ka sheekee id wakti ka sheekee oo dadka u sheeg wey qulnaa aan nidhi lilmalaaikati malaaigtii aanu ku nidhi usjuduu liaadama aadam u sujuuda aanu ku nidhi markaan malaaigtii ku nidhi aadam u sujuuda bal dadka uga waran baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala fasajaduu malaaigtii way sujuudeen dhammaantood yani kulligood malaaigtii oo dhan way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis oo shaydaankiiya mooye malaaigtii ilaahay waa ay sujuudeen weyaan kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni jinniga ayuu ka mid ahaaye malaa'igta ilaahay kamid maahayn fafasaqa wuu baxay can amri rabbihi rabbigiisa amarkiisa ayuu ka baxayo fisqi buu la yimid oo aacada ilaahay buu khilaafay shaydaan ilahay buu ku caasiyey aacadiisiibuu maarata khilaafay weyaan sidaasuu u sujuudi waaye markaasaa ilaahay addoommadiisii la hadlaya afatattakiduunahu ibliis iyo shaydaan miyaad ka yeelanaysaan waduriyatahu iyo caruurtiisii iyo oo atbaacdiisii loo jeedo dadkii shaydaanka raacay ah miyaad awliyaah awliye aad ka dhiganaysaanoo ilaahay aad la wadaajinaysaan yani awliye aad ka dhiganaysaan oo kuwaa gargaarsataan ood cibaadada u qadimtaan miyaad ka dhiganaysaan min duuni aniga sukadayda wahum walxaalu hum ibliis iyo duriyadiisii lakum idinka caduwun cadow ay idin yihiin wahum walxaalu hum ibliis iyo duriyadiisii caduwun cadow ay yihiin lakum idinkay cadow idin yihiin ayagoo cadow idiinah miyaad awliye ka dhiganaysaan aniga sokadayda anoon macbuudkiinni weligiinni ah baad ka dhiganaysaan raacaysa markaasuu rabbi yidhi bisa lilaalimiina badala bisa waxaa baas yeeshay huwa badelkaas oo ilaahay inta laga tago welinimadiisii shaydaan iyo duriyadiisii iyo atbaacdiisii awliye laga dhigtaay ayaa lilaalimiina aalimiintii u xumaaday badalan min jihati bedel xagga bedelka iyo doorashada yani ciwadka taasaa baas yeelatay weyaan in ilaahay laga tago cadowgaadi shaydaan aad weli ka dhigataa waa shay aada u xun weyaan marka aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay malaa'igta inay ilaahay adeecaan aynan maaragtay marna ku caasin maxaa yeelay fasajaduu buu yidhi malaa'igtii markii la faray aadam u sujuuda malaa'igtii way sujuudeen sujuuddaas marka waxaa la yidhaahdaa waa sujuudu taxiyatin wa tashriifin wa takriim waa salaam aadam la salaamayo karaamayn iyo sharifid aadam la sarfayo darteed ayaa loo amray allah baa amray marka amarka ilahay bayna qaateen subxaanahu watacaala malaaigta marka kulligood way sujuudeen laakiin ibliis baa diiday ibliis marka waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu noo sheegay inuusan malaa'igta ka mid ahayne asalkiisa uu jinni ahaa waa jinnigu jinnigaas ayuu ka mid ahaa fii zumrat almalaa'ika malaa'igta jamaacadeeda kooxdeedaba ku dhex jiray dadkii la amray wuu soo galay laakiin waa diiday aayaddaa marka wax kale kama sheegin suuraddan sababka u diiday waa nooc kibir ku jira wy maxaa yeelay markuu ilaahay u cudur daaranayay qaala ana khalaftanii min naarin wa khalaftahu min tiin yani wuxuu leeyahay markii la weydiiyey maxaa u sujuudi ladahay markii la yidhi axadkaan adiga abuurtay maxaa ugu sujuudi ladahay markii la yidhi ayuu sidaa ku cudur daartay oo yidhi ilaahay aniga nuur nuurba naarba dabbaad iga abuurtay aadamna dhoobaad ka abuurtay dhoobada iyo dabkuna dabkaa sharaf badan see marka anigoo ka sharaf badan aan shay aan ka sharaf axad aan ka sharaf badanahay see baan ugu sujuudaa hadalkaas iyo wax lamida ayuu la yimid amarkii ilaahay ayuu sidaa ku khilaafayo fisqigaasuu la yimid weye daacada ilaahay buu ka baxay weya walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan ibliis marka la leeyahay yani fisqigiisa waxa way kaana samcuhu kaana asluhu baa la yidhahda asalkiisii ayaa khiyaanay maxaa yeelay dab baa laga abuuray oo khafiif ah fainahu khuliqa min naarin fainahu khuliqa min maarijin min naar holac ayaa weliba laga sii abuuray weeyaan dabka holaciisa ayaa laga abuuray marka fudaydkaas ayaa qaaday marka yani maaragtay xasan basri markuu aayaddan fasirayo sida ibnu jariir itabari bisanadin saxiixin uu kaga warinaayo wuxuu leeyahay ma kaana ibliisa min almalaa'ikati darfata caynin qatu buu leeyahy ibliis weligii malaa'igta ka mid ma noqonin ilmilicsiba allah ka dhigay weligii ma una ka mid noqon markaasuu leeyahay waanahu laaslu ljinni jinniga asalkiisaba waaba ibliis wey halkaasuu ka yimid buu leeyahay kamaa ana aadama calayhi salaam aslu lbashar sida aadamba uu aslu bashar u ahaa bani aadamka asalkiisa u ahaa ayaa ibliisna wuxuu u yahay asluljinni buu ahaa jinniga asalkiisibuu ahaa buu odhanaya wey marka arintaasuu diiday aacadii ilaahay buu ka baxay sidaasuu ilaahay ku lacnaday marka markuu aacadii ka baxay oo amarka diiday waa la lacnaday markaasuu cadaawadiisii muujistay markii ilaahay cumri uu siiyey in maaragtay uusan dhimanaynin ilaa qiyaami saaca laga gaaro uusan dhimanaynin markii loo ballanqaado u ogaaday ayuu ilaahay hortii ka dhaartay inuu dadka aadam duriyadiisa baadiyeynayo ilaa addoommadiisa mukhlisiinta mooye saasuu sheegtay weyaan waid wakti ka sheekeen nabi maxamedo qulnaa aanu idhi lilmalaaikati malaaigtii aanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda aadam u sujuuda waa karaamayn iyo salaam qiimayn aadam la qiimaynayo fasajaduu malaa'igtii way sujuudeeno amarkii ilaahay bay qaateen marka ibliis inuusan malaa'igta ka mid ahayn waxaa tusinayo malaa'igta ilaahay kuma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiin ibliis ilahay buu ku caasiyey waa nuqda weeyaan nuqdada labaad waxa weeyaan kaana min aljinni buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala ilaa ibliisa ibliis mooye malaa'igta way sujuudeen kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni jinniga mid ka mida buu ahaa jinniga aslu jinniga isaga ahaa weeyaan fafasaqa can amri rabbii rabbigiisa amarkii ayuu maaragtay ka baxay oo fusuuq buu la yimid baa la yidhahda marka alfisqu waxaa la yidhahda asalka waa alkhuruuju bixiddaa la yidhahda fisqiga taa wey marka sida loo yidhahdoo kale fasaqat ilfa'ratu min juxriha yani bahalka jiirka la yidhaahdo ama dooliga markuu godkiisa ka soo baxabaa la yidhah fasaqat ilfa'ratu min juxriha godkeedii bay ka soo baxday baa la odhanay waa markay u baxdo laakiin idaa kharajat minhu lilcaysi waalfasaad ila jiirka markuu ka soo baxayo inuu wax fasaadiyo unbuu usoo baxaa waxbuu fasaadiyaa waxbuu maaragtay yani baabi'iyaa dhib buu geystaa marka ibliis yani wuxuu ka baxay taacadii ilaahay buu ka baxay subxaana watacaala wuxuuna u baxay inuu umad fasaadiyo oo bani aadamka uu fasaadiyo ayuu u baxay weyaan afatattakhiduunahu dad yahow miyaad yeelanaysaan hu ibliis miyaad ka yeelanaysaan waduriyatahu caruurtiisii miyaad ka yeelanaysaan awliyaaa kuwo awliye ahoo idinka idiin gargaaro ood rabbi la wadaajisaan shurako ah miyaad ka yeelanaysaan min duuni aniga sokadiina meesha ilaahay weli in keligii laga dhigto la rabay baad alle iyo cid kale shayaadiinta isku daraysaa ama shayaadiinta keligoodaad u leexani wahum lakum caduwun jumlada marka waa iska jumla xaaliyo wahum walxaalu hum yani ibliis iyo duriyadiisii caduwun cadow ay yihiin oo lakum idinka cadow idin yihiin ayagoo cadow idiina miyaad weli awliye ka dhiganaysaan aniga sokadayda waa idin sidee weyan bisa lilaalimiina badalan bisa waxaa xumaaday lilaalimiina aalimiinta waxaa u xumaaday badalan min jihati bedelin bedel ahaan waxaa u xumaaday yani ibliis waduriyatahu wey maqsuus bidamiga waa go-an yahay bisadan maqsuuskeedii waa go-an yahayo waxa weeye ibliisu waduriyatuhu in ilaahay laga tago oo ibliis iyo maaragtay atbaacdiisii iyo awlaadiisii la qaata awliye laga dhigtaa bedelkaasa u xumaaday wey lanna albadelu waxaa la yidhahdaa waa alciwadu min ashay shayga waxa ka bedelka aha la yidhahda weya markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay bisa lilaalimiina badela aalimiintii bedel ahaan waxaa u xumaaday min jihati bedelin ibliis waduriyatu inay bedel qaataan inay soo bedel qaataan oo allahna ay ka tagaan welinimadiisa ay ka tagaan ayaa u baas yeelatay weyan marka dulmiga ilaahay aalimiin buu ku tilmaamay leanna waa aalimiin cibaadadii alla ow lahaa ayay inta ka qaadeen bay cid kala dejiyeen axad kaley siiyeen ibliis iyo maaragtay waxay siiyeen duriyadiisii ayay siiyeen cibaadadanna rabbi baa iska lahaa leanna aslu dulmiga waxaa la yidhahda waa wadcu shayi fii hayri mawdicihi baa la yidhahda shayga oo booskau lahaa aan la dhigin ee boos kale la dhigin cibaadada yaa iskale asal ahaan allah cid kaloo leh ma jiro haddii aad ibliis aad caabuddo awliye ka dhigato waxa weye dulmi baad la timid cibaadadii rabbi lahaabaad axad kala siisay waa taabay noqonaysaa weya marka bisa lilaalimiina bedelan waa aalimiin maxaa yeele waxay bedel qaateen allah bay aacadiisii waxay kasoo bedel qaateen aacata ibliis ibliis raacitaankiisa bay ka bedel qaateen weyaan marka bisada yani waxaa la yidhaahdaa damiirkeedii waa maxduuf weeye oo uu fasirayo shay mumayiskan oo bedelantan ayaa fasirto sida ibnu malik uu leeyahay wayarfacaani mudmaran yufasiru mumayizun ka nicma qawman macsharu buu yidhahdaa yani waxa weeyaan bisada iyo nicma labadaasi oo maaragtay min afcaali dami walmadxi ka mid ihi afcaasha wax lagu ammaano ama lagu wax lagu caayo waxa weeyaan waxay labadoodaba rafcistaan ee godaan damiir oo meeshaa ku asturan ayay ku qadartaan uu fasirayo mumayiskan oo maaragtay tamyiiskan dambe oo bedelantaa uu fasirayo weyaan marka ibliis waa cadow buu u yahay cadaawada ibliisna ilaahay wuu noo sheegayo wuu nooga digo wuxuu yidhi ina shayaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa shaydaan cadow buu idiin yahaye wardadow idinkana cadow ka samaysta aadam iyo maaragtay xawaa markuu ilaahay abuuray oo jannada intaan laga soo saarin ayuu ku yidhi faqulnaa ya aadamu ina hada caduwun laka walizawjik falaa yukrijanakuma min aljannati fatashqa jannada ayuusan idinka saarin si eedna markaa idinku u dhibtoonin dhib aysan idinkugu dhicin weyan ma ashhadtum khalqa asamaawaati waalard walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu muttakhida almudiliina caduda ma ashhadtuhum ma aanan xaadirin oo markhaati kama aanan yeelin yani ibliis iyo duriyadiisii khalqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada abuuristoodii waktiga aan abuuray intaan u yeedhay kaalayo goobjoog noqda ma aanan odhanin walaa khalqa anfusihim ayaga naftooda abuuristooda aan abuurana nafsad ahaantooda markaan abuurayana goobjoog kama aanan dhiginoo ma ogeysiinino ma aanan odhanin waan idin abuurayaayo ogaada ma aanan odhanin iskadaa marka inaan idhaahdo inaan kaalmaysto oo aan idhahdo kaale waxayla abuura inaan idhaahdo maaragtay yani ogeysiiyo oo idhahdo kaale shaahid noqda iska badaaba inaan idhaahdee inaan idhaahdo maaragtay maxaa ahaa kaale ii kaalmeeya inaan idhahdo iska badaaye xataa ma ogeysiini mana u yeerin wey nafsadooda markii la abuurayo weyaan marka macnaheedu waxaa weeye axad aanan khaaliq ahayn see u caabudaysaan oo xataa naftiisa aanan abuuri karin maa ashhadtuhum ma aanan xaadirinin ibliis iyo duriyadiisii khalqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada markaan abuurayy goobjoog kama aanan dhigo kaalaya arka same iyo iyo dhul baan abuuriye kaalayo arka ma aanan odhanin wey walaa khalqa anfusihim naftooda markaan abuurayana kaalayo goobjoog noqda ma aanan odhan wey wamaa kuntu aniga ma ihi allahba odhani mutakhida almudiliina kuwa dhunsan oo baadiyaysan mid ka yeelanayo cadudan yani maaragtay kaalmo mid ka yeelanaya ma ihi weyaan yani acwaan kuwa ii kaalmeeyo ka yeelan maayo mana u baahnin weyaan ayaddaa marka ilaahay subxaana watacaala inuu koonkan isaga abuuray keligii khaalis uu ka yahay wax alla waxay makhluuqaada isaga keliga u abuuray kownuhu khaaliqanna inuu cibaadada ku leeyahay marba hadduuba khaaliq yahay isaga wax abuuray ayuu cibaadada ku leeyahay keligiis ayuu ku yeelanaya marka wuxuu noogu sheegay axad aanan wax abuuri karin inuusan cibaado yeelan karaynin marka sidee baad u caabudeen axad kaleeto aan waxba abuuri karin bal naftiisa xataa aanan abuuri karaynin see baad maaragtay uga dhiganaysaan ood aniga iila wadaajinaysaan ood awliye uga dhiganaysaan weyaan marka ilaahay subxaana watacaala isagaa koonkan iska leh isagaana macbuudka ah wey cibaadadan isaga keligii in loo gooni yeelaa la rabaa sida allah fii suurati naxli uu leeyahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakaruun war qofka wax abuuraa midaa wax abuuray ma lamid ba isku mid baa marka ilaahay axada waxbu abuurayn allah oo khaaliqa iyo axad aan waxba abuurin oo shayaadiintii waxa lamidkayhi miyaad isku mid ka dhigaysaan oo cibaadada isku si ugu qadimaysaan u siinaysaan waa maya weyaan fii suurati racdi allah wuxuu leeyahay am jacaluu lilahi shurakaaa khalaquu ka khalqii fatashaabaha alkhalqu calayhi ma waxa shurakadoodabaa wax abuuray oo koonkaana wax ku leeyihiin miya markaasaa ilaahay wuxuu abuuray iyo shurakadoodii aalihadooda waxay abuureen baa inta isku darsamay ay kala garan laayihiin markaasay labadooda saa iskula wada caabudeen miya maya qul illaahu khaaliqu kulli shay allah waa shay kasta kulligii allah abuuray wahuwa alwaaxid alqahaar keligii wey allah waaxidka ah ahaarku addoomadiisa khasbinta badan weyaan marka axad kale oo cibaadada rabbi la wadaago ma jiro weyaan maa ashhadtu ma aanan xaadirinin goobjoog kama dhigin khalqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada abuuristooda markaan ahaysiinay kaalayo goobjoog noqda ma dhigin walaa khalqa anfusihim naftooda abuuristooda markaan ayaga laftooda shaydaanka iyo ibliiskaan abuuray ayaga laftooda ma aanan ogeysiinin oo ma oranin waa idin abuurayaayo ogaada ma aanan oran wamaa kuntu aniga ma ihi muttakhida almudiliina kuwa dhunsan oo baadiyaysan waa mushrikiintiiye yani maaragtay ka yeelan maayo cadudan yani cudud ka dhigan maayo kaalmo unbaa loo jeedaa weyan acwaan wey kuwa ii kaalmeeya kama yeelanayo weyan ma kama kama dhiganayo walidalika malik ibn anas markuu fasirayo wamaa kuntu mutakid mudiliina caduda ay acwaanan buu odhanaya lanna alcadud aarka waxaa loo isticmaala cadudka marka la yidhaahdo xagga luqada aar waxaa loo isticmaala bimacna alcawn baa la yidhahda kaalmada ayaa loo jeedaa markaad tidhaahdid acdadtu fulanan hebel baan kaalmaystay ayaad odhan ida stacanta bihi markaad kaalmaysato baad odhani yani acdadtu fulanan baan kaalmaystay baad leedahay marka ayadan arinka arintaas ayay allah nagu baraarujini inuusan rabbi subxaana watacaala dad baadiyeysan usan marna usan kaalmo iyo ka dhiganin waxaa la rabaa marka dadka ahlu dalaalka ihi inaanan marna cawn laga samaysan ambiyada ilahay waad ogtay nabiyulaahi muusa markii ninkii yani maaragtay qibtiga ahaa uu dilay oo reer bani israaiilka kale isagoo la joogo nin uu la dagaalamayo fircawn dadkiisii intuu feer ku dhuftay oo qibtigii sidaa ku dhintay kabacdi waa tii uu ilaahay usoo noqdo yidhi fi suurati lqasas qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiira lilmujrimiin qofka daalimka ah oo mujrimka ah ee baaliga marna looma kaalmeeyo weya markaad qof daalimood og tahay inuu daalim yahay oo maaragtay baalli uu yahay aad u kaalmaysood garab istaagsood u hiliso ilaahay subxaana wa tacaala adoo kugu sallidaya berito weli siday culammadu yidhaahdaan man acaana daaliman salladahu llahu calayhi bay dhahaan qofka nin daalima u kaalmeeyo berri asagoo ilahay ku sallidaa subxaana wa tacaala weya marka waxaa la rabaa qofka daalimka marna inaadan u kaalmayninoo ka bari noqoto haddii uu daalim yahay banaanka inaad ka marto weya wamaa kuntu muttakhida almudiliina dadka baadiyeysan kama yeelanayo cadudan kama yeelanayo kuwa i kaalmeeyo oo i gargaaro oo maaragtay naasir iya ka dhigan maayo buu allah leeyahy subxana wa tacaala ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم قيامه باوري لقاها الليل ويوم واذكر حسنه محمد يوم مالين كشيكين مالين كاسو يقول الله ورن دونه مشركين تيبو كو أرنا يا ذاتك إلهي غيرك عابد جري أيها لقولي نادوا ودواق ويرتا شركائي كوي آد إلو ذاجتين أنيقا ويرتا ما أنت قيامها الذين شركدي زعمتم أي زعمتموهم آسيجتين أي شركاء إني كوي أنيقا إلو ذاج عبادة يعني إني يهين آسيجتين ويرتبوا ربي لي سبحانه وتعالى بل ما أنت ويرتا لي arrintii bay fartoomayaano fadacawhum way u yeereen kaalayooy bay leeyihiin waa u dhawaaqdeen aalihadoodii markay u dhawaaqeen yaa ajiibay falam yastajiibuu lah falam yastajiibuu ma aynan ajiibin oo uma jawaabin lahum ayaga yani waxaad ugu yeerataa maanta cadaabkan inay idinka badbaadiyaan naartan aad ku jirtaan inaad ka badbaadtaan ugu yeerta baa lihi waa u dhawaaqdeen maxay ka badbaadin karaan falam yastajiibuu lahum mana aynan u jawaabino waxay u gargaareen midna lama arko weeyaan wajacalnaa waxaan yeelnay baynahum ay bayna alkufaari wa bayna macbuudiihim gaaladii kuwii mushrikiinta aha iyo kuway caabudi jireen dhexdooda baan waxaan yeelnay mawbiqa halaag ayaan yeelnay weyaan halaag baa dhexdooda mid walbaba waa halaagsameen labadoodaba maxaa yeelay adduunka markay joogeen dalaalka iskugu kaalmayn jireen gaalnimada isugu kaalmayn jire shirkiga isugu kaalmayn jire sidaasoo marka ilaahay subxaana watacaala ayuu u halaagay weyaan wayawma yaquulu naaduu shurakaaiy aladiina zacamtum yani zacamadaasi laba mafcuulay qaadataa mafcuulkii hore iyo mafcuulkii labaad labadaba waa go-an yihiin weyaan marka waxa weeye zacamtumuuhum shurakaa marka lasoo qadarto humtaas hore mafcuul awalkii shurakaadana mafcuul aanigii wey kuwii ay ka dhigan jireen ilaahyaal ay ka dhigan jireen oy odhan jireen barrinto ilaahay bay noo dhowaynayeen haaulaai shufacaauna cinda allah maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa inay ilaahay noo dhoweeyaan baan u caabudeen wax kale u caabudi mayno ay odhan jireen tiibaa maanta loo dhawaaqayaa laleeyahay bal u yeerta dhibaatadan idin haysato inay maanta idinkaga gargaaraan oo kale arrinkii bay samaynayaan waa u dhawaaqanayaan laakiin ma ajiibayaan yani maaragtay ajiibi maayaan weyaan waa sida fii suurati lqasas aan ku arki doono ayadan aayadda suurat alqasas ku jirtay la mid tahay waqiila idcuu shurakaa'akum fadacowhum falam yastajiibuu lahum wara'w alcadaaba low anahum kaanuu yahtaduun cadaabkii markaa arkaay markaasay waxay jeclaan lahayd inay adduunyada markay joogeen dad muhtadiino hanuunsan ay noqdaan ayay dam ay damci lahaayeen ay jeclaan lahaayeen weya wa yowma wadkur xusnawi maxamedo yowma maalin dadka uga sheekee yaquulu uu odhani allah mushrikiintii buu ku leeyahay naajuu u qayshada u dhawaaqa shurakaa'ii kuwa aniga ila wadaajiseen oo ilaahyaasha aad ka dhigateen oo aniga cibaadadeyda aad la wadaajiseen aladiina kuwii ilaahyaashiinii zacamtum aad sheegateen ay zacamtumuuhum shurakaa weyaan inay shuraka yihiin aad sheegateen bal qayshada u dhawaaqa weyaan fadacawhum way u dhawaaqeen si ay ugu gargaaraanoo dhibaatadan haysato ay ka saaraan ilaahyaashooda u qaybiyen falam yastajiibuu lahum ma aynan ajiibin oo maaragtay waxay u ajiibeen lama arko weyaan yani wax ay ajiibeen oo cadaab iyo dhibaato ay ka qaadeen midna ma jirto weyaan wajacalnaa baynahum dhexdooda ayaanu yeelnay mawbiqa halaag ayaanu yeelnay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka wajacalnaa baynahum mawbiqan yani waxa weeyaan ilaahyaashii oy samaysteen shurakadii iyo kuwii mushrikiinta ahaa unbaa loo jeeda maxaa yeele waa isbaadiyeeyeen tanay ku fitnoobeen xataa hadday jamaadaad yihiin waxa weeyaan naartaasi isla wada gelayaan mawbiqana almawbiqu wa alhalaakuba ayaa loo jeedaa weyaan halaag ayay ku wada jiraan naarta isla galaan inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam soo ilaahay ma odhanayo idinka iyo waxaad ilaahay shukadii caabudeen naarta qoryihii lagu hurinayay baa tihiinoo rabbi leeyahay inay cadaabka wada wadaagayaan allah wuxuu leeyahy fi suurati zukruf walan yanfacakum alyawma id dalamtum anakum fi lcadaabi mushtarikuun yani inaad cadaabka wadaagtanaysaan maanta mushrikiin aad ku tihiin baa laleeyaha wey wara'a almujrimuuna annaara fadanuu anahum waaqicuuha wara'aa way arkeen almujrimuuna kuwii dembiilayaasha ahaa annaara naartii bay arkeen indhahay saareen fadanuu waxay yaqiiniyeen annahum ayagu muwaaqicuuha kuwa ku dhacayo gelaya inay yihiin naartii ayay yaqiiniyeen walam yajiduu ma aynan helin canhaa ay can innaari naartii xaggeeda masrifaa yani makaan ay uga jeestaan ma aynan helin meel ay kaga badbaadaan ma jiro maxaa yeel naartii baa ixaadaysay oo koobtay weyaan marka wara'a almujrimuuna annaar ru'yada waa ti basariyada ahayd wey oo halka mafcuul qaadanaysa weyaan fadannuu dannigan waxaa loo jeedaa malihii ma ahee waa bimacna alyaqiin wa leanna naartii bay arkeen waa yaqiinina inay gelayaan waa xaqiiqo way waa yaqiiniyeen weyan meel ay marka kaga baxsadaanna ma jirto maxaa yeelay naartii horteeday soo baxsanaysaa sida imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkeenna wuxuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayhi yuutaa bijahannama yowmaidin naarta jahanamo la yidhahda maalinta qiyaamaha la keeni lahaa sabcuuna alfa zimaamin iyadoo wadato toddobaatan kun oo hogaan ayay haysataa ay leedahay zimaam sida maaragtay fardaha iyo geela iyo loo xakameeyo kale lijaamka oo kale ayay leedahay maca kulli zimaamin halkii hogaan oo maaragtay xarigii oo la qabanayay waxaa weeye halkii hogaan sabcuuna alfa malakin yajuruunaha halkii hogaan ama xarigiiba toddobaatan malag ayaa haysato oo jiidaya gadaal u celinaya ayaduna ay soo farabaxsanayso weyaan marka inay gelayaan ayay maalintaasi xaqiijiyeen ay yaqiiniyeen weyaan wara'a almujrimuuna mujrimiintii waxay arkeen annaara naartii bay arkeen indhahooday saareen fadannuu markaasay waxay yaqiiniyeen annahum ayagu muwaaqicuuha kuwa gelaya inay yihiin oo naarta ku dhacayo gelaya ay yihiin walam yajiduu ma aynan helin canha ay can inaari naartii xaggeeda masrifa ay makaanan yasrifuuna ilayhi wayacdiluunahu meel ay uga leexdaan ay uga baxaan ma aynan helin maxaa yeelay naartii ayaa koobtay min kulli jaanib ayay ka koobtay weyaan walaqad sarafna fi hada alqur'ani linnaasi min kulli maal wakana linsaanu akara shayin jadala walaqad sarafna waanu caddaynay oo waa gedgedinay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa ayaan wax oo kan ihi waxaan dhexdiisa ku caddaynay oo ku gedgedinay linnaasi dadka waxaan ugu caddaynay min kulli maalin tusaale dhammaantii ayaan dadka u gedgedinoon ugu caddaynay weyaan wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday akara shayin ay akar ashyaai ashyaada wuxuu ilaahay abuuray yani walax waxa la yidhahdo walxaha la yidhaahdo kan ugu badan jadalan xagga dooda midka ugu dooda badan u ahaada wax alla wuxuu alla abuuray kan ugu dooda badan bani aadamkii buu ahaaday wy allah wuxuu noo sheegay aayadda aayadda qaybteeda hore inuu ilaahay subxaana watacaala tusaale uu maaragtay qur-aankan in badan ku sameeyey qur-aankan tasriif alamhaal ilaahay subxaana watacaala wuu noogu sameeyey cibaarooyin kale duduwan buu noogu sheegay maqsadka masalka laga leeyahayna qasadka laga leeyahay waa dadku inay ku hanuunaan shirkiga ilahay tusaalow noogu sameeyey nifaaqa tusaalow noogu sameeyey ilaahay cidaan ahayn in weli laga dhigto inays waxba kuu tari karayni masal buu noogu dhigay amilada qur-aanka ku taallo yani markaad fiirisid dadka ilaahay wuxuu ku tilmaam aada u tiro badan tahay aada u tiro badan tahay lama xisaabin karo horena uga soo hadalnay nifaaqoo kale markuu ilaahay masalka ku tusaalaynayo fii suurat lbaqara kusoo marnay masal maaiya oo biyo ah iyo masal naariya oo dab ah ayuu noogu sameeyey maluhum kamal ladii istawqada naara falama adaaat maa xawlahu dahaba allahu binuurihim watarakahum fi ulumaati la yubsiruun waa maslka naariga wy maslka maaigaana ow kasayibin min asamaai fiihi ulumaatu waracd wabarq yajcaluuna asaabicahum yani yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihi min asawaaciqi xadar almowt wallahu muxiitu bilkaafiriin tusaalahaasaaana kugu sameeyey yani shirkiga ilaahay masal buu noogu sameeyey amtilo fara badan ayuu shirkiga iyo ilahay keyrkiisa awliye laga dhigtaa u noogu sameeyey wey malu ladiina itakaduu min duuni illahi wliyaaa kamatali cankabuuti itakadat bayta waina whana buyuuti labayt cankabuuti law kaanuu yaclamuun wuxuu masal noogu sameeyey qofka xaqa intuu fahmo asagoo xaqii garanayo ka leexdo oo ka tagaa insilaaq ku dhaco tusaalow ilahay noogu sameeyey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalaka mina faatbacahu shayaanu fakaana min alghaawiin ila akhir aaya marka masal aad iyo aad u qiimo badan ayuu ilaahay xalaasha iyo xaaraamka tawxiidka dhinac walba tusaaluu noogu yeela tusaalaha waxaa loo samaynayana inaan anagu ku hanuuno oo qofka uu wax ku garto maslaxadiisa adduuniya aakharo ayaa la rabaa wey laakiin masalkaas ilahay wuxuu noo sheegay dadka ahlu cilmiga keliya inay fahmaane dadka badanka aynan fahmi karaynin sida fii suurati alcankabuud allah uu leeyahay watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wma yacqiluha ila alcaalimuun dadka ahlu cilmiga ayaa fahmo tusaalahaas oo kale markaanu samayno wy walaqad sarafnaa tasriifkan hadda waxaa loo jeeda bimacna tabyiina la yidhaahda asalkuna waxa weeye waa atardiidu yani wtasriifu gadgadin oo la celceliyo ayaa loo jeeda gadgadin wey marka waa loo cadeeyo hadba dhinacaa laga tusaa amtilooyin mukhtalif oo kala duwan asaaliib kala duwan ayuu qur-aanka u sheegaa weyaan walaqad sarafnaa waanu cadaynay fii hada qur'aani qur'aankan oo kanihi linaasi dadka waxaan ugu cadaynay min kulli maalin tusaale kasta kulligii si ay ugu hanuunaan oo maslaxadooda ugu gartaan wa kaana insaanu akara shayin jadala wa kaana insaan insaankii wuxuu ahaaday akara shayin shaykan ugu badan jadalan xagga dooda yani mujaadalatan wa mukhaasama yani wa mucaaradatan lilxaqi bilbail xaqa oo baailka laga horgeeyo xaqa oo lagu doodoo la inkiro in la buriyo oo xaqa la buriyo loo shaqeeyo insaanka ayaa ugu badan wey makhluuqaadka kale insaanka ugu jadal badan buu rabbi leeyahay subxana watacaala ayadoo bayaankaa loo sameeyo xaqii loo cadeeyey ayadoo tusaalihii dhinac walba laga tusay ayadoo tadkiirkii iyo waanadii dhinac walba ilaahay uu ka tusay ayay haddana bani aadamkii uu yahay katiiru lmujaadala waalmukhaasama mid dood badan oo muran badan oo xaqa ku murmo ayuu ilaahay ka yeelay wey ilaa ilaahay qofkuu hanuuniyey oo ariiqa xaqa uu ku hanuuniyey mooye marka sidaasuu rabbi subxaana watacaala uu ka yeelay wey wa kaana linsaanu akara shayin jadala dadka midka ugu dooda badan makhluuqa ilaahay abuuray akara hayin yani akar ashyaai baa loo jeeda ashyaada wax alla wuxuu abuuray shay waxaa la yidhahda wuxuu rabbi abuuroo dhan ee la arki kara ama la taaban karaa la yidhaahdaa ayaa yani kan ugu dooda badan waa bani aadamkuu leeyahay lidalika xadiis oo bukhaari muslim ay warinayaan imaamu axmedna oo warina xadiis cali bn abi aalib nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani meelaha qaarkood wuxuu usoo deliishaday ayadan hadal habeenba wuxuu soo maray cali iyo gurigiisii yuu soo maray iyo xaas gabadhiisii nabiga faatima bintu rasuuli illaahi yani xaaskiisii ahaydo isla joogo cali iyo xaaskii soo wada joogo nabiga soo maray markaasuu waa wakti ay hurdayeen markaasuu isa ka kiciyo wuxuu yidhi alaa tusalliyaani war miyaadnan salaada tukanaynin waa idin sida ma tukataan markaasaa cali wuxuu leeyahy waxaan ku idhi yaa rasuula allah inamaa anfusuna biyadi illaah faidaa shaaa an yabcaana bacana yani nafteenna gacanta ilahay bay ku jirtaa markuu rabbina soo nooleeyo un baan soo kacayna hurdada ka kacaynaaye annagu iskama soo kici karna hadalkaas markaasuu fansarafa nabiyu sal allahu alayh wasalam xiina qultu dalika hadalkaa markii aan idhi ayuu nabigu iga jeestay buu yidhi iga tegey walam yarjic ilaya bishayin hadal kalena iguma soo celinin markaan jawaabtaa siiyey nabigu uu iska tegey uma samictuhu nabigaan maqlay buu yidhi wahuwa muwallin yadribu fakidah asagoo jeestay oo dhabtiisa maaragtay yani bowladiisa garaacayo ayaan arkay oo yaquulu odhanayo aayaddan u akrina wakaana linsaanu akara shayin jadala wamaa tukataana la yidhi keliya ma salaada tukataan markaasuu leeya marka ilahayna soo nooleeyaan tukanayna yani taasuu leeya markaasu wuxuu yidhi wakaana linsaanu akara shayin jadala yani hadalkaas usoo qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani bani aadamku mid dood badan wey marka darbulamtaal kasta markii loo sameeyey misaal kasta loo sameeyey xaqa loo cadeeyey dhinac kasta looga keenay haddana bani aadamkii cibaadadii ilaahay daacadii xalaashii xaaraamtii wax walba waa ka doodaya wey waana ka murmaya wey marka inuu dood badan yahay qiyaamihii buu ka murmaya adiga allihii ku abuuray oo biyaha kaa abuuray soo kuma soo celin kara berrito awoodnii u waay haddaa dhimatay inuu kusoo nooleeyo asagaasu dile waa ka murma bani aadamka awalam yara alinsaanu anna khalaqnaahu min nudfatin faida huwa khasiimun mubiin yani miyuunan arkaynin inaan abuurnay inaan biyaha ka abuurnay haddana waa doodaya waa murmaya weya allah subxana watacala sidaas wy wakaana insaanu akara shayin jadala waa doodaan waxay ku doodaan xaqa inay buriyaan sida aayadda aan ku arki doono wayujaadilu ladiina kafaruu bilbaili liyudxiduu bihi lxaqa inay xaqi burburiyaan darteed ay baabi'iyaan oo baatilka yani maarata baatilka ay muujiyaan darteed bay maaragtay u doodaan bani aadamku weeyaan wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum alhuda wayastakfiruu rabbahum ila an ta'tiyahum sunnatu lawaliin wamaa manaca annaasa dadka kama reebin an yu'minuu inay rumeeyaan id wati oo iimaan ay la yimaadaan allah iyo rasuulkiisa iyo qur'aanka inay rumeeyaan id waqti jaa'ahum oo u yimid alhuda hanuunkii oo qur'aankii ah islaamnimadii ah nabiyulaahi muxamed ah markuu u yimid inay rumeeyaan oo iimaankaa la yimaadaan uma diidin wayastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum rabbigooda ay dembi dhaaf weydiistaan wax u diida ma jiro ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooye sunnatu lwaliina dadkii horreeyey sunnadoodii inay u timaado mooye wax kaloo u diiday ma jiro sunnat lawaliin dadkii hore dhaqankii ilaahay kula mucaamalooday inay u timaado mooye wax kaloo u diida lama arko wey aw amase yatiyahum lcadaabu cadaabkii ou u yimaado cadaabkii u yimaado yani maaragtay qubula asaga oo maaragtay anwaac oo mukhtalif ah noocyo kala duwan ah inuu u yimaado mooye wax kale oo ka hortaagan maleh weyan ayadda marka macnaheeda laba macnoba mufasiriintu way sheegaan labada macnoba mid kastana waxay leedahay shaahid oo u markhaati kacayo oo qur-aanka ka mid a ayay leedahay leanna qur-aanka waxaa la yidhaha alqur'aanu yufasiru bacduhu bacdan qaarkii qaarka kale ayuu fasiraa marka macnaha hore markaan idhaahno waxa weeye iimaanka iyo istikfaarta waxa ka hor taagan dadka markii hanuunka uu yimid wax kaloo ka hor taagan ma jiro ilaa ilaahay wixii cilmigiisa ku hormaray oo sunnadii ilaahay ah mooye oo ah inayna rumayn inaysan iimaan la imanin sunnada ilaahay waa maxay inayna rumaynin oo ayagoo kufriga ay ku dhintaan taa mooye wax kaloo ka hortaagan ma leh kufrigooda inay daa'imaan ilaa ay sunnatulawaliin u timaado oo yani halaagii ummadihii markay kufriga daa'imeyn la halaagay oo kale u yimaado yani wax kaloo ka hortaagan ma jiro weyaan macnahaas marka la yidhaahdo qur-aanka aayado badan baa u shaahido u markhaati kacayo waxaa ka mid ah fii suurati yunis oo allah uu leeyahay ina aladiina kafaruu yani ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yuminuun dadkii kalimatu rabbika ay ku xaq noqotay kalimatu lcadaab rumayn maayaan walow jaa'athum kullu aayatin xataa yaraw lcadaab alalim iimaan laga heli maayo mucjizo kasta hadday u timaado ilaa ay cadaabka indhaha saaraan markay cadaabka arkaan bay leeyihin haddaanu rumaynay waktigaana iimaan la aqbalaya ma aha wy waxaa weeye yani waxaa la mid ah in taxris calaa hudaahum faina allaha laa yahdi man yudilu wamaa lahum min naasiriin yani ilaahay qofka hadda adiga ku dadaasho inaad hanuuniso nabi maxamedo qof rabbi baadiyeynaya adiga ma anuunin kartid baa la ohanaya wy macnahaas waa la yidhaahdaa yani kufrigooda inay daa'imaan oo aysan marna rumayn ilaa cadaabka ilaahay oo u yimaado macnaha labaad waxa weeye dadka kama hortaagna iimaanka iyo dambidhaaf inay ilaahay weydiistaan markuu hanuunka u yimid ilaa inay weydiisanayaan mooye oo rusushii ay ku leeyihiin noo keena cadaabkaad sheegaysaan sunat alawaliin cadaabkaad sheegaysaan noola noo imaada noo keena kaalay nagu soo rira cadaabka inay yidhahdaan mooye wax kale ka hortaagan ma jiro taana way badan tahay ambiyadii horey ku oran jireen nabiyullaahi moxamed ay ku yidhaahdeen nabiyullahi shucayb waxay dhihi jireen faasqid calayna kisafan min asamaai in kunta min asaadiqiin samada qayb ka midoo cadaaba nagu soo nagu soo rid haddaad awoodi karto shucaybow dadka runta sheegay haddaad tahan cadaab uu jiro nagu soo rid bay dhihi jireen nabigeenay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitana qabla yowmi alxisaab yacni maaragtay hadalkaasay yidhaahdeen rabbi ou noo soo dedeji nasiibkeenna hadduu maxamed run sheegaya cadaabka adduunka nagu sii intaanan aakhiro la gaarin waid qaaluu allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamtir calayna xijaarata min asamaai aw i'tinaa bicadaabin aliim samada roob noog yani dhagxaan nooga soo di'i oo nagu halaag hadduu nabi maxamed wuxuu sheegayo run yah bay odhanayeen saasay lahayn ama cadaab aliima noo keen bay dhihi jireen macnahaasna waa lagu fasiraay oo macno wanaagsan wey shawaahidaasay wada leeyihiin wey wamaa manaca annaasa dadka uma diidin oo kama reebin an yu'minuu inay rumeeyaan allah iyo rasuulkiisa iyo yani maaragtay qur'aankii id waqti jaaahum oo u yimid alhuda hanuunka u yimid hanuunku waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hanuunku waa qur'aanka hanuunku waa diinka islaamka waxaasoo dhan weya wayastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan inay rabbahum rabbigooda ay dembi dhaaf weydiistaan wax ka hortaagani ma jiro ilaa an ta'tiyahum inay u timaada mooye sunat lawaliin macnihii hore markaa marno kufrigooda inta daa'imaan cadaabka inuu u yimaado mooye wax kale ka hortaagan ma jiro weyaan macnaha labaad waxa weeye ilaa an ta'tiyahum sunat lawaliina sunadii hore dadkii hore yani ariiqadoodii inay u timaado oo arkid dalab ay dalbaan inuu cadaabka ay arkaan mooye inay dalbadaan cadaabka inay arkaan mooye wax kale ka hortaagan ma jiro aw yatiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabki inuu u yimaado qubulan yani maaragtay inuu ugu yimaado yani maxaa la yidhaahdaa ay anwaacan mukhtalifa waasnaafa yatlu bacduha bacdan isagoo noocyo ah cadaabku noocyo uu yahay maxaa yeelay yani qubul marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa yani wasankaasi waa fucul oo ficilka maalan waxaa la yidhahdaa faciil wasanka la yidhaahdo haddii uu magac noqdo isim ou noqdaa fucul ayaa lagu jamciya wasanka faciil la yidhaahdo markii magac laga dhigayo wasanka fucul la yidhaahda baa maaragtay ayaa lagu jamcinaya sida maalan sariirin baa tiri waa calaa wasni faciil wey markaad jamcinayso surur baa lagu jamcinaya sariirihi saasaa dhihi ariiq baa leedaha waa ariiq waa wado waa calaa wasni faciili turuq baa lagu jamciya xasiirin xusur baa lagu jamciya marka kaasoo kale weeyaan caasim iyo xamze iyo kisaa-i waxay akriyaan yani qubulan ayay akriyaan qaafkoo la godo iyo bacdoo lala godo ayay akriyaan marka ow yatiyahum alcadaabu qubula markaad tidhaahdo ay anwaacan mukhtalifatan waasnaafan noocyo isagoo ah inuu yimaado mooye macnaha saasaa la yidhahdaa quraada inta soo hartay waxay akriyaan ow yatiyahum alcadaabu qibala ayay akriyaan qaafkoo la hoos dhigo bada oo la kordhiga bay akriyaan qibalan la yidhaahdo haddii qibalan la yidhaahdo ay mucaayanatan wa muwaajahatan u noqonayo yacni inay arkid inay cadaabka u yimaado qibalan ay isagoo mid la arkayo hortooda ah muwaajaha ay ku arkaan indhahooda ay saaraan saasaa loo jeeda ow yatiyahum alcadaabu qibala qibalan iyo qubula labadaba waa la akriya weyaan hada bilahi tawfiq sal llah sal